subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax jimco ah bisha abrilna waa shan iyo toban sannadka laba kun iyo labayolabaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mida mid ka mida xildhibaanada cusub ee shalay la dhaariyey oo beeniyey inuu al-shabaab xiriir la leeyahay kadib markii la faafiyey muuqaal uu al-shabaab ugu mahadcelinayo
kelmadii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahadcelinayo maamulka meesha ka taliyo ee aan iri walaayada islaamiga aan iri ayaa lasoo jartay taasaa markaa waxay isku day xilliga kambeynka hadda lagu jaray lagu jiray ee dad maaragtay ila tartamayey inay ugu dhibaateeyaan ay isku dayeen
waxaa kalood ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka guddiga doorashada jubbaland oo shaaciyey xilliga la qabanayo doorashada kuraasta loo wareejiyey celwaaq axmed madoobe ayaa soo dhoweeyey maamulka gobolka gadanaway ka hor yimaadeen barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab khamiistii shalay la dhaariyey badii labada golo ee baarlamaanka soomaaliya ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa waa berigii maanta xildhibaan loogu doortay maxamed axmed berey oo ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob eber laba afar ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada jowhar tartanka doorashadan kursigan oo ahaa mid adag oo laysku jilbo murxay islamarkaana laysla soo gaaray ilaa xilliga suxuurta ayaa waxaa ku tartamay saddex mudane oo kale ahaa cabdulqaadir carabow oo shantii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey maxamed berey oo isaga hadda guulaystay iyo maxamed xaaji dool xildhibaan maxamed berey ayaa helay sagaal iyo konton cod waxaana ku soo xigay maxamed xaaji dool oo helay shan iyo labaatan cod halka xildhibaankii horey ugu fadhiyay kursigan cabdulqaadir carabow uu helay toddoba cod berey oo sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii looga guulaystay kursiga ayaa guushiisa ay ka dhigan tahay inuu ka mid noqonayo baarlamaankii koob iyo tobnaad ee shalay lagu dhaariyey magaalada muqdisho aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa xoojiyey bayaankii yaabka lahaa ee talaadadii madaxweyne jo biden uu ku sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin laga yaabo inuu xasuuq ka geysto dalka ukrein biden ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in washington ay u dirayso ukrein siddeed boqol oo milyan oo dollar oo kale oo isugu jirta hub rasaas iyo kaalmooyin kale si ay isaga difaacaan duulaanka uu ku qaaday ruushka madaxweynaha maraykanka ayaa arbacadii madaxweynaha ukrein valadimir zelenski qadka telefoonka ugu sheegay shixnada cusub kadibna bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in milatariga ukrein ay u isticmaaleen hubka ay siiyeen dagaalka maraykankana uu sii wadi doono in ukrein uu siiyo awoodo ay isku difaacaan xogayaha warfaafinta aqalka cad jan bisake ayaa iyadana sheegtay in madaxweyne biden uu ka hadlay waxa iyaga ula muuqda sida uu u dareemayo iyo falalka arxandarada ah ee halkaasi ka dhacaya waxay intaasi ku dartay in ujeedadoodu ay ku caddahay kaalmada ujeedada kaalmada milatari ee ballaaran ee shalay ay soo bandhigeen iyadoo sheegtay inay sii wadayaan caawinta dadka ukrein ee dagaalka kula jira ruushka halkaas oo ay sheegtay inay ku arkayaan maalin walba xasuuqyo laakiin afhayeenka kremlinka dimitr baskof ayaa kasoo horjeestay hadalka biden isagoo sheegay in tallaabada noocan oo kale ah lagu marhabaabinayo xaaladda islamarkaana ay tahay wax aan la aqbali karin dhagaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilowna doctor cali xaaji aadan abuukar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee shalay xilka loo dhaariyey muddo kooban kadib markii lagu doortay magaalada beledweyne ayaa waxaa la faafiyey muuqaal video ah oo laga duubay isaga oo ku sugan deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan halkaas oo ay kooxda shabaab ka taliyaan hadal uu goob munaasabad ahayd ka jeediyey ayuu uga mahad celiyey al-shabaab isagoo adeegsaday ereyga walaayada islaamiga ah arrintaas ayay dad badan ka falceliyeen iyagoo xildhibaanka ku eedeeyey inuu xiriir dhow la leeyahay kooxda shabaab waryaheena jacfar kuukahay ayaa qadka telefoonka ku waraystay doctor cali xaaji aadan abuukar wuxuuna marka hore weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo videoga ama muuqaalka laga faafiyey
waa mahadsan tahay ustaad jacfar videoga wuxuu ahaa laba kun iyo afariy tobankii xilli anigoo dhakhtar ah oo bare jaamacadeedna ah oo magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa waxaan aaday deegaanka ceel cali waxaan waday macalimiin iskuol oo maadooyinka scienska dhiga ayaan ka waday magaalada muqdisho waxaan geeyey iskuolka ceel cali oo markaas laba kun iyo laba iyo tobankii aan u bedelnay dugsi sare markii horena ahaan jiray dugsi hoose dhexe marka communitiga guddi ay sameeyaanaan ka mid ahaa oo aruurin jiray qaaraanka macalimiinta mushaarkooda lagu bixinayo bulshadii marka community guddigii maamulaya iskuolka ayaa waxay ii xil saareen in maxay ahayd macalimiintana aan wado oo aan geeyo iskuolka xafladda furitaankana aan ka qayb galo odayaashii iyo nabadoonadii iyo maamulkii iskuolka iyo anigaba waa ka hadalnay aniga oo matalaya jaaliyadii taageeraysay iskuolka matalaya khudbadii aan meesha ka jeediyey oo dheereed oo aan ku baraarujinayo waxbarashada in waalidiinta ay ku dadaalaan ilmaha iyo in iskuolka isku filnaado in laga shaqeeyo kelmadii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahad celinayay maamulka meesha ka taliyo ee aan iri walaayada islaamiga aan iri ayaa lasoo jartay taasaa marka waxay isku dayay xilliga cambaynka hadda lagu jaray lagu jiray dad maaragtay ila tartamayay inay ugu dhibaateeyaan ay isku dayeen marka wilaayada islaamiga waxaad kala jeeday al-shabaab oo ka arimeeya deegaanka ceel cali ayaga ayaa ka talinayay waagaas ilaa haddana ka taliyo marka iskuolkana meesha ayuu ku yaalay marka haddii aan tago meeshii oo ayaga ay ka talinayeen madaxdoodana ay fadhiso waan ku qasbanaa inaan magaca ayaga ay raalli ka yihiin aan isticmaalo marka ma naftaadaad u cabsanaysay mase iskuolkaad u baqaysay haddii aadan adeegsan lahayn ereygaas oo kale labadaba labadaba way ahayd qofka meesha ka taliya inaad ugu yeerto magaca si uu jecel yahay waad ku qasban tahay dad ugu yeeri waysana maaragtay adiga ayaa dhibaatana uu ku geysanayaa tan kalena iskuolka naftikiisa ayaa maaragtay dhibaata ay kasoo gaari kartaa oo loo arki karaa iskuol maaragtay ama dowlad ay ka dambayso ama hay-ad kale ay ka dambayso mana ahayn sidaas wuxuu ahaa iskuol bulshada keliya ay taakulayso ayuu ahaa marka iskuolkan in dhibaato kasoo gaarto waan diidayay anigana inay shaksiyan dhibaato iga soo gaarto waan diidayay sidaasaa marka aan u isticmaalay magaca hadda xildhibaan baa tahay shalayto ka qayb galay dhaartii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya markii uu videogaa soo baxay ilaa dhaartii shalayto wax caqabada oo ku soo wajahay ama culaysa oo ku soo fuulay ma jiraan wax culays ah haba yaraatee soo food saara ma jiraan doorashada xilliga ay socotay in ay ligu hor istaaga ay isku dayeen waa u suurageli waysay waayo aniga taariikhdeyda waa lawada yaqaanaa xilliga aan waxbarashada dibadda u aadayaa la ogaa oo ah intii ururadanba ay soo bixin xilliga aan soo laabtay aa la yaqaanaa laba kun saddex iyo tobankii waxaan islamarkiiba u shaqo bilaabay hay-ada caalami ah sida ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn m s f waxaan ka noqday bare jaamacadaha magaalada muqdisho kuliyadaha caafimaadka waxaan ahaa maaragtay nin arrimaha bulshada ka shaqeeya hadday noqon lahayd samafal iyo waxbarashada iyo agoonta iyo wax ku saabsan marna qofkii maqlo igama shakeynaynin arrintaas marka sabab liigu hor istaago ama layga shakeyba ma jirin waayo hal maalinna xiriir lama sameynin lamana shaqeynin marka wax caqabada igu keentay ma jirin qofkii maqlana wuu dareemi karay warkan in lasoo jaray khudbad dheer oo waxbarashada looga hadlayay war laga soo jaray inuu yahay wuu fahmi karay marka cid hadda maaragtay ku mashquulshay oo sidaa ma jirin wax dhibaato iga soo gaarayna ma jirin dabcan xilligaas labada kun iyo afariyo tobankii ku dhowaad sideed sana baa laga joogaa waxaa muuqata in xilligaa siyaasadda aanu hunguri kaa haynin hadda oo aad xildhibaan noqotay ma kula tahay in aad mar labaad booqan karto ceel cali iyo deegaano ay al-shabaab ka taliyaan dabcan qof mas-uul dowladeed ah meel ay ka taliyaan nimankaas horta ma tagi karo mana maarata in wuxuu ku tagi karaa keliya asagoo ciidan wata oo xoog isticmaalayo oo oo maaragtay ayuu un ku tagi karaa laakiin asiga oo shacaba ma tagi karo waa la wada ogyahay taas laakiin haddii maaragtay aysan ii suura gelaynin aniga inaan tago in haddana laga shaqeeyo waxbarashadii iyo aqoontii iyo wanaagii deegaanadaas in laga shaqeeyo bulshada waan ku dhiirigelinayaa mar walba haddii shalay ani aan u istaagayay bulshada aan hadda maaragtay systemka dowladda aan ku jirin inay ka shaqeeyaano sii wadaan waan ku dhiirigelinayaa laakiin aniga iima suurgelayso hadda inaan hawshaas sii wado waxaa jira dad aaminsan in amaba aaminsanaa markii ergooyinkii soo doortay xildhibaanada sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii qaarkood ay al-shabaab u yeereen oo ay u tageen in ay suurtagal tahay al-shabaab in ay siyaasadda iyo nidaamka siyaasiga dad ku yeelan karaan videogaaga markii la wareejinayay dadka faallada ka bixinayay erayo noocaasoo kalea bay adeegsanayeen maxaad ugu jawaabaysaa dabcan qofka oo rabo inuu been abuur sameeyo wuxuu raba ayuu adeegsanayaa laakiin ugu dambayntii caddayn ayaa la weydiinayaa ergooyinka waa run way dad ergooyinka galay oo inta cabsada nimankaa u tago cafis weydiista way jiraan laakiin kuwaasi dib inay usoo galaan doorashada dambe looma ogolo oo dowladda naftigeeda go-aan bay ka gaartay dadkii cafis markii hore weydiistay dib uma soo gali karaan waa la hubinaya arrintaas waxaana dhici karin bay ahayd qof ma aragtay nimankaasi ku biiray amaba xataa cafis soo weydiistay oo ergadii hore ka mid ahaa inuu mar labaad soo galo ma suuragelaynin aad baa loo hubinaya arrintaas guddiyo amni ayaana jiro arrintaas ka shaqaynaya maadaama videogii ceel cali adigoo jooga lagaa duubay ee la baahiyey al-shabaab laftoodana ay suurtagal tahay inay arki karaan xilligaa kadib ma kula soo xiriireen maya aniga iyo ayaga wax xiriir a weligeyna ma dhex marin muxuu ahaa aniga communitiga maamulka iskuolka iyo maaragta bulshada deegaanka unbaa xiriir igala dhexeeyey oo ehelkayga iyo qaraabadayda ah wax mas-uul ah oo maaragtay maamul ama ciidan oo ayaga ka socdo weligay wax xiriira nama dhex marin wax hadda ila soo xiriirayna ma arkin horena ilama soo xiriirin waayahay ugu dambayntii hadda xildhibaan baad tahay shalaytaad dhaaratay maxaa qorsho ahuu kuu yaalla maadaama aan soo galay golaha baarlamaanka soomaaliya dowladda soomaaliyana maaragtay muddo soddon sano ah dhibaato badan ay la daaldhacayso welina ay saldhigin la-dahay waxaan ka shaqayn doonaa sidii dalka dhibaatada ugu bixi lahaa hadday noqon lahayd shuruucdii in la hagaajiyo iyo haddii hoggaan wanaagsan in loo dooro ay noqon lahayd iyo in dowladda lagula xisaabtamo haddii ay noqon lahayd anigoo shaksi ah haddii aan ka shaqaynayo wanaagga bulshada iyo dalka hadda oon systemka ku jiro codkayga uu meel gaaraya waxaan rajaynayaa in dalka dhibaatada si ugu bixi lahaa iyo maaragtay duruufaha dalka uu ku jiro si ugu bixi lahaa inaan hadda si fiican ugu sii shaqayn kara ayaan aaminsanahay
kaasi waxa uu ahaa dor cali xaaji aadan abubakar oo u warramayey wariyaha v o eda jacfar kuukay kadib markii shalay la dhaariyey ku dhowaad saddex boqol oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa guddiga doorashada heer federaal waxa uu ku dhawaaqay in magaalada garbahaari laga wareejiyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado kuwaasoo loo wareejiyey degmada ceelwaaq ee isla gobolka gado durbaba guddiga doorashada maamul goboleedka jubbaland ayaa soo saaray war ku saabsan xilliga la qabanayo doorashada kuraastaasi ceelwaaq loo wareejiyey madaxweynaha jubbaland ayaa tallaabadan soo dhoweeyey waxaana ka hor yimid maamulka gobolka gado warbixin arrinkan ku saabsan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad go-aanka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ee ku aadan in la bedelay deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey ayaa waxay sheegeen in lagu bedelay degmada ceelwaaq ee gobolkaasi gado iyagoona sheegay in arrimo dhowra awgeed ay sabab u tahay in degmadaasi aanay doorasho ka dhici karin islamar ahaantaana ay u weeciyeen dhinaca degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo maamulka jubbaland uu gacanta ku hayo markii warqaddaasi ay soo baxday kadib waxaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo war qoraala soo saaray waxaana madaxweynaha jubbaland uu tilmaamay in mar kale uu ku celinayo dadaalkiisa ahaa inaanu marnaba kuraasta taalla gobolka gado laga reebin doorashooyinka guud ee dalka islamar ahaantaana ay laga maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi ee lix iyo tobanka kursi waxa uu sidoo kale madaxweynaha jubbaland warkiisa qoraalka uu ku sheegay in mar walba ay tahay muhiim in gobolkaasi ay ka soo baxaan xildhibaano ku yimaada rabitaanka bulshada deegaankaasi ee gobolka gado waxaana uu sheegay in meel gobolka aan ahayn aan loo riri karin doorashada taasina waxa uu sheegay in ay qasab tahay in laga wareejiyo garbahaarey maadaama aanu ka jirin halkaasi kalsooni iyo xasilooni sida uu hadalka u dhigay islamar ahaantaana laga wareejiyey deegaan doorashada labaad garbahaarey loona weeciyey degmada ceelwaaq ee gobolka gado madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale warkiisa qoraalka ku booriyey guddiyada doorashooyinka ee kale a heer dowlad goboleed iyo heer federaal in ay soo gebagabeeyaan doorashooyinka xildhibaanada ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland si looga faa'iidaysto wakhtiga oo aanu dibidhac ugu iman inkastoo madaxweynaha jubbaland uu si weyn u soo dhoweeyey ayaa haddana guddiga doorashooyinka ee jubbaland waxa ay durbe iyaguna dhankooda shaaciyeen jadwalka doorashada lix iyo tobanka kursi iyagoona sheegay in ay dhowaan qaban doonaan warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa la sheegay in isniinta soo aadan ee siddeed iyo tobanka ilaa toddobiyo labaatanka ay samayn doonaan qabashada liiska ergada iyo diiwaangelinta musharaxiinta inkastoo guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen in la weeciyey deegaan doorashada labaad ee garbahaarey ayaa durbe arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka gado gaar ahaana degmada garbahaarey guddoomiyaha degmada garbahaarey ee gobolka gado xasan sheekh cilmi oo shir jinaa'id ku qabtay gelinkii dambe ee shalay magaalada garbahaarey ayaa sheegay in ay doorasho dhankoodu ku qaban doonaan degmadaasi waxaana uu ka hor yimid warqaddii ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee heer federaal doorashada la leeyahay horta guddiga guddi sharciga ma ahan xilliga warqadda ay soo daareenna sharci ma ahan warqadda waxay soo saareen bal intaan xildhibaanada la dhaalin oo taariikhday ahayd saddex iyo tobankii oo shalay ahayd horta waxaad garan kartaan wax khiyaamaysan wixii horta ay sameeyeen waad arkayseen soomaaliya bannaankaasay baasha taallaa galabta waad arkaysaan koo iyo tobankii deegaan doorasho tobanku waa laga doortay waxaana dhacaynin gerbaharey oo siddeed degmo oo jubbaland ah oo xorra gacanta ku haysato oo laba kun iyo koo iyo tobankii la xoreeyey waxaan suurtagal noqonayn waxyaalaha ay qorqoreen muuse oo maandhaydkiisa uu ku ekaa xilligaad agoydeen horta waxay soomaalida ku maamadaa xagalla geel wax guntii la gelay ka weyn waxaan idiin sheegayaa deegaan doorashada xor ah oo toddobiiyo tobankii la astaameeyey ka midta garbaarey laakiin waxaan idiin sheegaynaa deegaan doorashadanadii iyo guddiyadanadii inaan magacaabanayno garbaharayna ay isku imaanayaan dadka horeyna u joogeen dadkii deegaan doorashada iska lahaa waxaan idiin sheegayaa dadka ku dhaqan gobolka gada gaar ahaana reer jubbaland oo qabaa'ilada ah wax walaaciya inku keen doorashadiinna qabsanaysiin si sharaf laan ku qabsanaynaa maxkamaddaa loo gudbinayaa deegaan doorashada qof naga qaadi kara male nin dhowr jeeroo hore ayay dibudhac ku yimaadeen qabashada doorashada lix iyo tobanka kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka gado iyadoona haatan la filayo guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee jubbaland in degmada ceelwaq ee gobolka gado ay ku qabtaan doorashada kuraasta lix iyo tobanka kursi toddobaadka soo aadan iyadoona kuraasta lix iyo tobanka kursi uu muran weyn dhaliyey kadib markii degmada garbahaarey iyo guud ahaan gobolka gado qaybo badan oo ka mid ahay ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata dowladda soomaaliya taa oo maamulka jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay in garbahaarey ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
garoomada diyaaradaha ugu waaweyn ee dalka australia ayaa waxaa soo wajahay shaqaale yari xilli ay dalkaasi ka dhoofayaan soona gelayaan boqolaal kun oo qof xilliga fasaxyada toddobaadka iistarka wariyaheenna ibraahim cumar baafo ayaa arrimahaasi ka waramaya
eerbooradan oo dhowaan si buuxda loo furay ayaan weli haysan shaqaalo ku filan maadaama boqolaal ka mid a shaqaalihii ka howlgeli jiray eerboorada shaqooyinka laga joojiyey muddadii uu xirnaa qaarkoodna aanay dibba ugu soo laaban oo shaqooyin kale iska raadsaday labada eerboor ee ugu mashquulka badan austraaliya ee sydney iyo melbourne ayaa aad looga dareemay toddobaadkan cidhiiri dhanka adeegyada musaafiriinta cabdixamiid ciise oo deggan austraaliya ayaa iiga waramaya sababaha keentay in eerboorada waddanka ugu mashquulka badan ay cidhiiri galaan
maadaama dowladdu ay amar ku siisay in la xiro diyaaradaha dalkan ka baxaya wakhtigii ugu horreysay uu bilaabmay cudurkan covid nineteen ayay dowladdu ama dowladda ama diyaaradaha ganacsatada iska leeyihiin sida diyaaradda quantus and virgin airways shaqaalooyinkii oo dhan shaqooyinka boqolkiiba sagaashan ayay shaqooyinka ka joojiyeen dowladda ayaa mushaharkooda kabaysay taasi waxay dhalisay in dad badan aanay shaqadooda ku soo noqon markii dalkan dib loo furay ee diyaaradaha inay shaqeeyaan ama gobollada laysku furo safarkii dib loo soo celiyo taasi waxay aad u dhibaato ugu keentay dadkii oona shaqadooda ku soo noqonayn ama dadkii oo gobolladii ka guureen ama magaalooyin kale u guureen dib markii loo furay diyaaradaha dadku waxay ka faa'iidaysanayeen waktigan fasaxan yar ee bilaabmaya maanta oo jimcaha ilaa isniinta ay dadkooda dadka ay soo booqanayeen in la waayo wax diyaaradihii ka shaqaynaya ama dadkii jackinga airboorada ku sameyn waayeen sida labada airport ee dalkan ugu weyn ee melbourne and sydney ee laga waayey dad shaqaale ah dadkii ba- ba- boorsooyinka diyaaradaha ku rari lahaa oo aad loo dhimay xitaa kambaniga eh, eh, qantas and virgin airways waxay ballan qaadeen ninka shaqeeya fasaxan in kun doolaroo dheeraada mushahar ay siin doonaan diyaaradihii caalamiga ahaa iyo kuwii gudaha isaga kala gooshi jiray maadaama xuduudihii dalkan gudihiisa iyo dibaddiisaba la furay waxay noqdeen kuwo aad u kordhiyey duulimaadyadooda dadka safrayana waxaa lagu wargeliyey inay tagaan eeraboorada muddo ka badan intii hore sida uu mar kale sharxayo cabdixamiid ciise oo ka mid ah soomaalida austraaliya degan magaalada eh, eh, melbourne and sydney diyaaradda waxaa loo raaci jiray diyaaradda waxay u socotaa in ka yar konton daqiiqadood Eh, sida eh, london and amsterdam oo kale weeye marka maadaama la waayey shaqaalo eh, dadku waxay ma- dadku waxay ay tegi jireen shan iyo afartan daqiiqadood inta aanay eh, ay diyaaradoodu aanay kicin maadaama la waayey wax ka shaqeeya diyaaradihii d- eh, diyaaradan eh, qantas and, and virgin airways dadka waxay kula taliyeen in ay yimaadaan airboorka si safafka aad iyo aad iyo aadka u dhaadheer ee labada eh, airport ka jira inay yimaadaan laba saacadood ilaa saddex saacadood ka badan si ay wakhti ugu helaan eh, inay diyaaradooda raacaan Eh, qantasna waxay ay u sheegtay macaamiishoodu in aanay ballan qaadi karin in cafiskooda ay heli doonaan marka ay tagaan meesha ay u socdeen laakiin ay qaadan doonto maalin ama maalin iyo bar in loogu geeyo meesha ay cafiskooda ku qaadan lahayn ama boorsooyinkooda waa waqti waa waqti kooban laakiin dowladdu ilaa hadda waxay rabtaa waxay dib u furtay diyaaradihii dadkii shaqayn jiray ee dibadaha ee, ama ee, muhaajiriintii dibadda ka shaqayn jiray ayaa loo furaya dalkan inay ku soo noqdaan si shaqadoodii ay dib ugu soo noqoto laakiin waqti unbay qaadanaysaa soomaali badan ayaa ka mid ah dadka toddobaadkan u safraya dalka sacuudiga si ay u soo cimraystaan qaarkood oo degan xaafado fogfog ee magaalada melbourne waxa ay v o eda u sheegeen inay ilaayo afar saacadood oo dheeraad ah ay siin doonaan safarkooda si aanay u habsaamin ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaar ah cabdixaafid cawle ismaaciil
dhowaan iyuun bay ahayd markii maxkamad ku taalla turkigu ay baadhitaankii kiiskii saxafigii jamaal khashooqi ee lagu dilay xafiiska qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ay u wareejisay dalka sacuudiga barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqda dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa saamaynta uu kiiskaasi ku yeelanayo turkiga sacuudiga iyo sida caalamku u arko go-aanka ay ankara qaadatay go-aankani maaha sida dad badan ay aaminsan yihiin ama ay tahay in la fili karo dal dimuqraadi ah oo ay tahay in uu garsoorku ka madax bannaan yahay golaha fulinta inay hawshaasi ku dhaqaaqaan dabcan siyaasad dejiyayaasha dimuqraadigeeda ayaa laga yaabaa inay u arkaan in ay lagama maarmaan tahay in loo bedeli karo xidhiirka caalamiga ah marba sida ay dal dani ugu jirto dhinaca kale siyaasadda ma laha saaxiibo ama cadow u joogto ah sidaasi oo ay tahay haddana dad badan ayaa aaminsan inaanay habboonayn in siyaasadda arrimaha dibadda ee dal dimuqraadi ahi saameyn ku yeesho gacansaarka ama joojinta garsoorka waa maxay sababta ugu weynee haddaba uu turkigu kiiska jamaal khashooqi ugu wareejiyey sacuudiga su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leskta ee dalkan britain ee sababaha ugu waaweyn ee turkiga uu ugu wareejiyey kiiskii jamaal khashooqi dowladda sacuudi carabiya waxaa weeye turkiga xaggooda marka laga eego waxay ku andacoonayaan in lix iyo labaatanka qofee ku eedeysan dilka jamaal ay shisheeye yihiin aanan mataqaanaay ee, waarinkii ay jareen iyo waxaa loo yaqaanaa reed nuudka oo ah in ee, laga soo wariyo muxuu ahaay ee, intaanan maxkamadda la keenin ee, laga soo gudbiyo qaabka ay ayaga markaa uga jawaabayaan eedihii loo soo jeediyey lix iyo labaatanka inay adag tahay aanan lagu kalsoonaan karin sidaa daraaddeed maadaama ay iyaga gacanta ku hinin oo dal shisheeye arrinkaasi looga baahan yahay oo ah sacuudiga sidaa daraaddeed waxay u arkeen marka in la joojiyo dacwada oo lagu wareejiyo sacuudi carabiya dhanka kale waxaa jiraan aragtiyo dhahayo ee turkiga dhaqaale xumaa soo wajahday liirihii hoos u dhacay sicir bararkiioo cirka isku shareeray arrimahaas oo doorashada koldhow la qaban doono ee ka dhici doonto turkiga madaxweynenimo laga yaaba inay saameyn ku yeelato muxuu ahay ordogan sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan noqotay inuu xiriiradii bariga dhexe guud ahaan uu wanaajiyo oo imaaraadka uu la samaysto xiriir wanaagsan israa'iil uu mataqaanaa iyaduna inuu xiriirka wanaajiyo ku dadaalo sacuudi carabiya ugu dambeysana qaabka uu xiriirka kula wanaajisan kara ay noqoto in kiiskaasi xagga loo wareejiyo waxa aan qarsoonayn inuu sacuudigu geed sare iyo mid gaabanba u fuulay inuu turkigu joojiyo baaritaanka kiiska marxuum jamaal khashooqi sacuudigu waxa kale oo uu dadaal ugu jiraa inuu turkigu kala hadlo maraykanka dacwadda lagaga furay sacuudiga washington saameyn intee leeg ayuu haddaba turkigu kiiska uu ku wareejiyey sacuudiga ku yeelanaysaa in gabadhii u doonanayd iyo qoyskiisu ay helaan cadaalad waa kan mar kale maxamed xasan dable waxaa weeye turkiga waa xubin muhiim ah oo ka tirsan isbahaysiga gaashaanbuurta nato marka soo jeedinta iyo talabixinta uu u soo jeediyay maraykanka oo kale oo ay isku xulafo yihiin tixgelin bay mudan tahay waxaana dhici karaysaa in ay indhaha hoos uga dhigaan muxuu ahay sacuudiga eedeynta kulol ay u soo jeedinayaan la halmaasho dilkii khashoogay haddaba waxaa kaloo jirtaa in culays badan oo kaga imaanaya aqalka wakiilada ama house of representatives xubno ka mid a madaxweyne joe biden in iyaduna uu khafiifi doono ayaad moodaa maadaama maadaama mataqaanaay sacuudiga iyo maxay aheeday turkiga ay is-affahmeen oo ay is-afgarteen oo iyagu markaa kiiskii sacuudi ahaan ay ula wareegeen waxaad dareemaysaa halkaa in culays ka dhici doono ta kale turkiga naftiisu faa'iidaa ugu jirtaayo maadaama dhaqaala xumo ba-an ay haysahay waxaa dhici karaysaa inuu gacan ay taageero ah oo maaleed uu ka helo ama ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto mid deeq sacuudi carabiya si uu u kala furdaamiyo xaaladaha hadda isagu soo wajahay ama dhanka gabadhii iyo ehelkoodii waxaa dhici karaysaa in ay guul badan helin cadaaladna aynan ka helin sacuudiga balse laga yaabo in magdhow ay helaan oo kiiska sidaa lagu damiyo ama lagu baabi'iyo sacuudigu waa og yahay in aanu maraykanka weydiin karin in kiiskaasi jamaal khashooqi ay faraha la galaan oo ay kala hadlaan laakiin marka aad eegto isbeddelka siyaasadda waxaa dhici karta inay arrintaasi suurtagal u noqoto sida ay dad badani aaminsan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdi xaafid awil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadata tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan
aad iyuu mahadsan yahay cabdixaafid cawle ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo inta ka horraysana waxaan idinkaga tegaynaa nebi ammaankaasi dhegihiinna ku soo dhacaya ramadaan mubaarak
isninbaadka dhalato adduunyada xuskaagii olhola ka dhacayo ururweyne goortii cantaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii arladoo dhangaaro ongodki hilaaca aragiyo wax maqalkii